بسم الله الحمد لله ثناء لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم حسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين درسنا وحو كبل آبنيا آية بقول يكواد من سورة الأعراف قال تعالى تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi tilka taas alqura ee magaalooyina tilka alqura magaalooyinkaa la soo sheegay oo aan kaaga qasoonnay wararkeeda qayb ka mida iyo ummadihii deganaa wixii kor dhacay dhullagoyn zilzaal dhagaxyo lala dhacay wixii dhacay meeshaas tilka taa alqura naqusu waa nuqisoonaynaa calayka dushaada ayaa nuqisoonaynaa weeyaan naqusu calayk min ambaa'ihaa wararkeeda xaggeeda qayb ka mida min ambaa'ihaa min bacdi ambaa'ihaa wararkeedii qayb ka mida ayaanu kaaga qisoonaynaa weeyaan tilka alquraa naqusu calayka min ambaa'ihaa walaqad xaqiiqee jaa'at waxaa u timid hum iyaga oo jaa'adu mar hadday mafcuulkeeda gaadho bimacnaa wasala weeyaan ilaa awal ficil laazimay ahayd oo qaasir ah walaqad xaqiiqee jaa'athum rusuluhum rusushooda ayaa waxay ula timid bilbayinaati bayinaad ayay ula timid baa ilaahay yidhi famaa kaanuu maysan ahaanin famaa kaanuu maysan ahaanin liyu'minuu kuwa rumeeya bimaa kii kadabuu ay beeniyeen min qablu horay galadda u fiirso aayaad markii rusushoodii iyo xujooyin cadcad loo keenay wixii ay awal beeniyeen intaan xujooyinka loo keenin ma aysan rumayn famaa kaanuu maysan ahaanin liyu'minuu kuwa rumeeyey ama rumaynaya bimaa kii kadabuu ay beeniyeen min qablu horay aayaad hana loo keeno aan rumaynay sooma dhihin markii loo keenay wixii awal beeniyeen maysan rumaynin maysan ahanin kuwa rumaynaya kadalika sidaas qoladaa qalbigooda loo daabacay oo loo dabooloo loo afxiray meel la fureeyey oo afxiran aan waxba gelayn looga dhigay sidaasoo kaleo yadbacu allahu ilaahay u daabacaa oo u khatimaa oo u daboolaa calaa quluubi alkaafiriina kuwa kaafiriintaa qalbiyadooda gaaladan qalbigaa xidhan waxaa adduunka tiro badan oo adduunka horumarkiisa wax ka badiya aysan jirin oo wax kaga faham badan aysan jirin ya waxa weeyaan qalbigoodiiba hanuunkii laga xidhay ilaa ciddii ilaahay ugu talagalo inay hanuunaan ama rumeeyaan mooyaane kadalika yadbacu allahu calaa quluubi alkaafiriin qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi wamaa wajadnaa maanaan helin liakarihim iyaga badankooda kamaanan helin min cahdin wax ballan ah wax ballan ah kamaana helin wamaa wajadnaa maanaan helin liakarihim liakar nnaas dadka badankooda min cahdin min wafaa'in lilcahdi oofin ballan la oofiyo dadka badankiisa kamaana helin ummadoo dhanba ummadda inta ballanka oofisaaye waa iyodhax badankooda ballantay rabbi ka qaadeen alastu birabbikum markii la yidhi iyo wixii ka dambeeyey takaaliif iyo cibaado wixii la saaray ballankii noocaas ah inay oofiyaan lagama helin wain wajadnaa wain hushaaniye wajadnaa waan helnay agarahum badankooda la faasiqiina baanu ka helnay kuwa faasiqiinoo daacada ilaahay ka baxay marba haddii inta intaan yaa waxa weeyaan taa dambe haddii mar laanta lagu daro la faasiqiina intaa waa mukhafafatun min athaqiila baa la yidhahdaa wain wajadnaa naafiya ka dhigi mayse wain wajadnaa wain hushaaniya baa leeda wajadnaa waa helnay wey maana helin maa wajadnaa waa helnay agarahum badankooda la faasiqiin fakufifa ina fakufifa ina waqalla lcamalu ibnu maalik markuu leeyay inna waa la fududeeyey markaasna camalfalkeedii waa yaraaday wain wainna lama dhihin wain wajadna akarahum la faasiqiin taasina wata qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi uma intaa ka bacdi bacanaa waa dirnay min bacdihim iyaga gadaashoodii waa maxay min bacdi rusul rusushii soo hormarnay dabadoodii waxaan dirnay intaa dabadeed muusa nabiyullaahi muusa biaayaatina aayaadka yagii baanu la dirnay ilaa fircawna baan u dirnay iyo wa mala'ihi maliis jamiicaadkiis waxa weye nebi muuse aayaad baa laga- lala diray aayaad cadcad bay ahayn walaqad aataynaa muusa tisca aayaatin bayinaat sagaal aayadood oo waaweyn oo cadcad oo suuraddan baan ku qaadan doonno badankooda baa nebi muuse lala diray oo mucjizaadaas marka nebi muuse aayaadkan markii lala soo diray wayaa loo diray ninkii ummadda ugu dhib badnaa fircawn dee nebi muuse xilligii joogay fircoonkaas ninkii joogay oo ilaahnimada sheegtay oo fircoon ahaa kaa weeyaan fircoonno kalea jiroo balaaye ah fircoonu haadihi lumma ummaddan hadda fircoonkeedu abujahal buu ahaa xilligii nebi ibraahiimna ummatu ibraahim fircoonkii jiray namruud buu ahaa namruud nin la dhihi jiray kii bellada ahaa ee qur-aanka yaa isna looga qiseeyey xilligii nebi muusena waa kan kii jiray kiin ugu darnaa weeye kani fircawn baa la diray kan magaciis alam tara ila aladii xaaja ibraahiima fii rabbih an aataahu llahu lmulk kaas namruud weeyaan kaas magaciisa qur-aanka waxba laguma sheegin ism mawsuul alam tara ila alladii alladii cid kastay ku dhacda kii belada ahaa weeye kaasun baa la iska yidhi balaaya bakaylo ahaa baa la yidhiyo dabeecad xun oo inkaar magaciisaba qur-aanka laguma sheegin lakiin midkan qur-aanka fircoon intaasu meelood baa lagu sheegay balaayo gacan furan buu ahaayo waxa weeye wax bixiya marka isaga magaciisa halkan waa waa waa lagu sheegay ninkan marka nin cimri dheerna waa ahaa wuxuu yidhi waxaan ahay ana rabbukumul aclaa ninka yidhi wey rabbigiinni sare waa aniga rabbigiinni sare muxuu uga jeedaa intaanoo kaleoo balaaye ah oo leeyahay xidigaha iyo falagyada iyo adduun bay wada shaqaynayaan oo ilaahyo beenaadya ah sanamyo tiradii ka bata oo dhulka dhiga oo saa ugu yacsho meel kasta ka bidhaamaya marka wixii oo dhanba wuxuu leeyahay iyo wixii dad jirayba kulligood ana rabbukumul aclaa idinku dhulkaa ii joogtaan aniguna rabbigii sare oo kor wixiinaanoo dhan ka maamulaya aniga weeye buu leeyahay aa idinkuna rabbiyada yaryaraada aniga ay hoos timaadaan wey waa nin balaayabu ahaa qisadiisu waa dheerta waa inoo imaanaysa fircoon baa loo diray iyo melis fadalamo way dulmiyeen fircoon iyo qoladiisii bihaa aayaadki nebi muuse lala diray iyo nebi muuseba fandur bal fiiri kayfa sida kaana u ahaaday caaqibatu lmufsidiin bal kuwii mufsidiintaa ciribtoodii siday noqotay bal fiiri maxay ku dambaysa lama fiirsho marakan qofku awoodda u isticmaalayo iyo caafimaadkiisa iyo waxa loo dhiibay adduun iyo madaxnimadiisa muxuu ku dambeeyey maanta fircoon iyo ummaddiisa heerkaa ka gaaray inuu ilaahnimo sheegto dowladdii ugu adkeed adduunka haysay muxuu ku dambeeyey waa la halaagay nebi muuse intii rumayso saa ugu jeedda baa la baabi'iyey oo biyo lagu dira ilaa maanta fircoon maqaarkiisi baa yaalla adduunka masar ilaa maanta falyawma nunajiika bibadanika litakuuna liman khalfaka aaya ilaa maanta ahraamta iyo waxyaalaha ay dadka tusaan dowladda meeshaa ka talisa badankiisii sidii waagaa loo badbaashay maqaarkiisi baa iska yaalla qalfoofa in lagu cibro qaato litakuuna liman khalfaka aaya waka dadkii soo arkay baan baanu aragnay annaguna ilaa waxa weeye qofkii meeshaa tagoo maamulada iyo nidaamyada ka jira meelaha ay geeyaan bay u furayaan meelaha tusayaan waxyaalaha maaragtay ee cajaa'ibkaaga horay u dhacay litakuuna liman khalfaka aaya u fiirsa marka fandur kayfa kaana caaqibatu lmufsidiin waqaala muusa muuse wuxuu yidhi yaa fircawnu fircawnow gurigiisuna kusoo koray qisadaa suurat lqasas iyo meelaha in la taga maahee waa qiso dheer yaa fircawnu fircawnow ilaa awalbaba wiilasha laynayo wuxuu wiilasha u laynayey sheekadii la arkay iyo manaamkii la arkay inaan maaragtay wiilkaas imaanin wiilka oo dhanba in la dilo laakiin ilaahay waa badbaasi nebi muuse ilaahay waa haaruun wuxuu dhashay sanadka aan wiilasha la laynayn waagii dambe intuu ku daaliso wuxuu laynayay wuu yidhi sanad wiilasha aan iska dayno sanadna aan layn sanadkii la iska daynaya haaruun baa dhashay sanadkii wiilasha la laynayana muusaa dhashay dee muusena isaga santuuqa lagu rido badda ay kala soo baxeen isaga iyo ciidamadiisa iyo qisadiisa waa inoo imaanaysa insha allah wuxuu yidhi yaa fircawn innii rasuulun baan ah rasuulkaasoo min rabbi alcaalamiina meelahan kama imaan dhowe min rabbi alcaalamiin baa layga soo amray layga soo diray xaqiiqun waxaana dhab ah ana xaqiiqun waxaa xaqiiq ah waxaa dhab ah waxaa run ah calaa an la aquula inaanan ku qawlayn cala allaahi ilaahay ila alxaqa ila alqawla alxaqa hadal dhab ah waxaan ahayn inaanan ilaahay ka dulshee aanan ku qawlayn aanan ka sheegayn baa xaqiiqa ah waxa aan soo wado waa xag rabbi aan ka sheegayo wey qad ji'tukum waxaan idinla imi bibayinatin bayino iyo xujo oo min rabbikum ka ahaatay ama min rabbikum baan idinkala imi fa arsil dir maciya macayga bani israa'iila reer bani israa'iil ugu dar sii daa reer bani israa'iil baa addoonsan jiray fircoonku meeshu waa masr misra weeyaan reer bani israa'iil maxaa misra geeyey ma degi jirin dhulkaa ciraaq iyo falastiin iyo ardushaam baa lagu yaqaana dee nabiyullaahi yuusuf markii walaalihii godka ku rideen oo godkii qolo meesha maraysa kala baxday oo masar tagay oo xaggaas la xiray oo ka soo baxay oo deedna meeshiiba wasiir iyo madax ka noqday markii dambe walaalihiis hadba imaan jireenoo bucsharada iyo badeecada qaadan jireenoo markii dambe isgarteen oo isku sheegad oo ii keena yidhi waa isagii waxa weeyaan walaalihiis iyo aabbihiis iyo kullu u yimaadeen sidaasay laba israa'iilna waaba yacquub waa nebi yuusuf aabbihii moogta sidaasay meeshii ku degeen waa ku tarmeen waa ku beermeen waa ku bateen qoladan marka fircoon iyo qoladiisa marka waagii dambe ku shaqaysan jiradoo waxa weye dhibaato badan u geystay marka dadkan reer bani israa'iil waxaan doonayaaba yidhi inaad ka daysid dhibaatada sii daa oo igu dar waan kaxaynayaa waddankay u dhasheen oo ka soo jeedeen aabbayaashoo dhulkay degi jireen halkaas baan u dhigayaaba yidhi marka hadalkan ah innii rasuulu min rabbi alcaalamiina wuxuu ku baraarujinayaa adigu rabbi ma tihide anigoo muuse ah baa waxaa la iga soo diray min rabbi alcaalamiin koonkoo dhankii rabbiga u ahaa waa adigu rabbi maahad iyadoo aan toos loo dhihin baa toos si kalea loogu sheegaya ha ogaado horta isaguna uusan rabbi ahayn rabbi baa jira innii rasuulun min rabbi alcaalamiin suuratu shucaraa markii la tagana waxa qaale ku jidhay wixii halkaa dood ka dhacday iyana waa imaanaysa faarsil maciya bani israel qaale wuxuu yidhi soo saa maaha in kunta haddaad tahay ji'ta mid la yimid biaayatin aayad iyo xujo haddaad la timid xag rabbi faati bihaa la imow hadda in kunta haddaad tahay min asaadiqiina kuwa runta sheegaya rabbiga xaggi haddaa aayad kala timid saa sheeganaysa hadda noo keen haddana tus carkeen bay ka dhintay waa cajzigelin fa alqaa waa tuura casaahu nebi muuse ushiisiibuu tuuray faidaa hiya waaba iyadoo ucbaanun abees ah mubiinun oo cad ucbaanku waa xaya caiima baa la abeesada weyn abeesada weyn weeyaan faidaa hiya ucbaanun mubiinun waa iyadoo abeeso weyn ah nabi muuse ulbuu wataa wamaa tilka biyamiinika yaa muuse soo mahay ulbuu wataa ushiibaa waxaa la yidhi ushiibow dhulka ku tuuro alqa casaaka faidaa hiya ucbaanun mubiin abeeso weyn bay noqotay afkaysaa u kala qaatay buu yidhi ibnu cambaas xaggii fircoon bayna ku jeedaa afkii saa laba taaka dee wax weyn ah fucbaankaasoo mubiin macnaha mubiin waa daahir ah laa mutakhayir wax iska majaajille iyo iska filin iyo indhasarcaad iyo waxa maaha wax xaqiiqaad oo rismiya weeyaan mubiin ah daahir ah kaas waa aayad sagaalka aayadood bay ka mid tahay wanazaca yadahu gacantiisiibuu soo bixiyey soo siibay jeebkuu ka soo bixinaya jeebku maaha midkaan hadda adu iska ridatine halkaa dawqa kuleetiga la yidhahda baa jeeb la yidhahdaa gacantii waa halkaas saa u gashay ka soo saara faidan hiya faidaa hiya waaba iyadoo gacantii baydoo u ah mid cad linnaadiriin kuwa eegaya inta fiirinaysoo dhan gacantiibaa wah wah wah wah wah leh oo saa u iftiimas gacantii caadiga ahayd awal midabka iska maarinka ahayd markuu saa halkaa inta u geshay saa u soo saaray faidaa hiya baydaau linnaadiriin waa midii u cad oo u birbiraysa oo u dhalaalaysa kuwa naadiriinta waa bayaada nuuraaniya weeyaan markaasaa nuurkaasi wuxuu ka adkaanaya baa leeyahay nuurkii qoraxda hawadii oo dhan baa ifaysaa lagu leeyahy waa laba aayadood dee halkaana maxaa lagu sheegi doonaa shan aayadood oo kale faarsalnaa calayhim duufaana o wljaraada wاlqummala wاdafaadica wاddama han soo maa halkaasna waa han halkaana hadda labaa marsa qaala almalow odayaashii madaxeeweyntii waxay yidhaahdeen ahlu mashwarati wey kuwii ahlu mashwarada kuwii la tashan jiray qolada aqalka talada ama baarlamaanka wa hadda la yihahdo kala lala tashado waxay yidhaahdeen oo min qowmi fircawn ah inna haadaa ninkani muuse ah la saaxirun laan bay ku dareen waa nin saaxira caliim oo weliba aad u cilmi badan sixirka wuxuu ka gaaray bay dheheen meesha u dambaysay jaamacadaha midda aan la dhaafin u dambaysa nin ka soo baxay oo kale wey waa saaxir caliima bay dheheen weliba caliim waa faciil waa nin saaxira bay yidhahdeen oo aad ugu baramooso aqoon durugsan u leh cilmiga sixirka meelo kale inuu isagu yidhi baa qur-aanka ku imaanaysa isagu inuu yidhi isdiili mayaan isna waa yidhi iyona waa yidhaahdeen saaxir caliim weeye maahi fiih waa xariif buu ku yidhi nin barbarada maaha bay dheheen waa nin ku baramusay fannigan sixirka intaa markii ay yidhaahdeen yuriidu wuxuu doonayaa buu yidhi an yukhrijakum inuu idinka saaro marna waxay qaala marna qaala lilmala'i xawlihu isagaa u yidhi markaa mogto hadda iyagii baa yidhi yuriidu wuxuu doonayaa an yukhrijakum inuu idinka saaro min ardikum dhulkiin sixirkaa inuu dhulka idinka raro buu doonayaa dhulkao dhan baa la idinka qabsado saasuu doonayaa an yukhrijakum min ardikum ee famaadaa ta'muruuna idinkaa idinla tashan jiray maxay amraysaan maxaa tala haysaan maxaan samaynaa ninkaan maxaa see iskaga qabannaa bal hadda u fiirso biayi shayin ta'muruuna an nafcala fii amri ninkaan maxaan ka samaynaa maxaa ii ishaaraysaan famaadaa ta'muruuna waxaa wata baa la yidhi qoladii qowlulmala'i bay ka mid tahay iyagii baa waxay dhaheen famaadaa ta'muruuna iyo maye isagii baa yidhi waxaa la yidhi ardadu ka saaridu kaale gurigan ka soo bax kaale gurigan ka soo bax maaha wuxuu doonayaa inuu idinka saaro ardadin inuu idinku maamulo wey haddii lagu taliyo adiga oo waxa meesha ka shaqaynayao dhan dadkaani shaqaale iska yihiin lagu khidmaysto laakiin qolo kale ku khidmaysanayso raggoodii dhallinyaradoodii odayaashoodii dumarkoodii shaqadoodii beerahoodii ganacsigoodii waxay ka dhigantaa wax dalkooda aan joogin oo kale shaqaaladu dalkaan inta iska yimid ka shaqaynayo oo kale aan dan kale u joogin cid kalena meesha leedahay ee haddagoo guriga ka soo baxa ah maaha yuriidu an yukhrijakum min ardikumtu midda kale madaxdu markay rabaan bulshada inay kiciyaan waxyaala isticmaalaan baa jira qoladaana idin raraysa iyo kuwaana idin durkinaya ee ninkaana dhulkiinna qabsanaya waxyaalaha shacabyada lagu kiciyo wey bal wuxuu leeyahay wuxuu rabaa inay dadkaan hal mar xanaaqaan oo kacaan wuxuu yidhi yuriidu an yukhrijakum min ardikum wuxuu doonayaa ninkan dhulka inuu idinka qabsado idinka saaro oo weliba sixirkiisa idinkaga saaro ee famaadaa ta'muruuna ee maxay amraysaan maxaa amraysaan qaaluu waxay dhaheen inay isagu hadalka yidhi tanaa loo sii dariishaday arjih qiraa'ad baa jira ilaa lix qiree arjih dibdhig wuxuu damcay baa layidhi inuu dilo kaasay dheheen u kaadi muuse ha dile fircoon arjih ninkan dibdhig isaga iyo wa akhaahu walaalkiis arjihu arjih iyo wa akhaahu isaga iyo walaalkiis wa arsirdir fi lmadaa'ini magaalooyinka waxaad u didhaa xaashiriina kuwa dadka soo dhoobo soo shiriya kuwa dadka soo tuumiya wax soo tuumin soo mataqani ummadoo dhan kuwa soo tuumiya oo soo shiriya ogeysiisya dir meel kasta laanta dadka soo shirisa u dir labadaani u kaadi inta aa ka telisid oo dhan dad u dir soo dhooba miyay soo dhoobayaan ya'tuuka waxay kuula imaanayaan bikulli saaxirin caliimin saxaarinna waa jidhaaye bikulli saaxirin saaxir dhammaanti caliimin oo cilmi badanoo muuseba ka yaqaan sixirka soo lama dhihin ninkaan muuse sixir buu wataa iyagu iskama dhaadhicin inta magaalo aa ka telisid magaalo kasta ogeysiisiya dad baa loo diraya waxaa leeyahay yaa cilmi sixirka si fiican u yaqaan magaalo kasta ciddii farta taagta oo cilmi sixirka taqaan hala soo ururiyo ha cid allaale ciddii la yidhahdo jaamacad fulaan ciddii dhigatay shaqaa loo hayaa ha timaado soo meel kasta warkaasi gaari mayo meel kasta qofkii sixir yaqaan ha loo yeero ha la soo dhoobo waxay kuula imaanayaan saaxir dhammaantiis oo caliim ah oo ninkaanoo kale ama kaba badiyaba waa loo dira wuu ka yeela sixirka waxay leeyihiin sixir baan kaga hortegaynaa maxaa ninkaan u dilaysaa rag ka badiya baan keenaynaa wajaa saxaratu saxaradii baa yimid waa jamc wax tirada ka batay wey fircawna fircawn bay u yimaadeen dee markii isaga halkan kursi kusoo fadhiiso oo dadkiina lasoo dhoobay oo mawcidukum yowmu ziinati maalinta dadku isqurxiyaan oo ciidoo kale ay u bixi jireen oo ummaddaan qofna maqnayn baa waxaa la yidhi inoo ballan ummadoo dhan ha timaado fircawn oo ilaahnimo beena sheeganay halkaan kursi soo dhigtay wax allaale wixii saaxiriin ahaa tiradii ka batay intaasoo kun boqolaal iyo ah baan halkaan soo dhoofteen oo cilmigaa yaqaan waxay dheen maanta annagaa ku samata bixinayna ninkaana kaa qabanayna maalin barqadii maalin iidoo kale ah la ballan waa la soo dhoobtay ummadoo dhan waa ujeedaa ninkaan wuxuu isleeyahay raggaan maanta iyagaa haddee ahaysataayoo waxaan ka takhallusaya fircoon muuse uu wato fircoonkaan u fadhiiso nimankaan iska shaqayn mayaan nin madax mar haddii hawl loo qabanayo waxbay ka rabaan waa u yimaadeen saxaradii waa yimaadeen waxay ku dhaheen qaaluu waxay dhaheen inna lanaa annagu waxaan leenahay haddaan saa u macnayno lajiran ujro weyn xoolo badan in kunnaa haddaan ahaano naxnu annagu alqaalibiin haddaan adkaanno oo maanta kaa samata bixinno waxaan muuse iyo wax watana ka adkaanno xoolo aad u waaweyn ajranta tanwiinta iyo nakiranimadaa laga qaadanaya xoolo weyn baanu leenahay ama inna lanaa inna lanaa laajran annaga ajar ma noo ahaaday xoolo weyn mana siinaysaa in kunnaa haddaan ahaano naxnu annagu alqaalibiin haddaannu adkaanno oo sixirkayagu ka xoog bato muuse wuxuu wato xoolaha ma leenna oo sixirka muuse aan burino saas uga jeeda qaala wuxuu yidhi khudbo kaleba looma baahna nacam waa leedihin xoolo weyn baa leedihin mid labaad baan idinku darayaa saa qalbi kalsooni u heshaan wa innakum idinkuna la min almuqarabiin kuwa muqarrabiinta aniga ii dhow baan ka mid noqonaysaa waa maxay dadka dadka iigu soo horgala qofka madaxda dad aan laga celin karin baa jira dadka iigu hor yimaada iiguna marka u dambaysana iga tagaa noqonaysaan markasta dadka ila jooga iiguna dambeeya iiguna soo horeeya muqarrabiinta aan la celin oo dee waddanka o dhan ba wakiilka iyo shacabka iyo wax kasta ka ahoo aan in la celiyaba aysan nadam ku qornayn lamin almuqarrabiina baa iiga ka mid dadkaan la tashadaa noqonaysaan xoolaha rabtaana waa idin siinaya qaaluu waxay dhaheen yaa muusa muusow markaa iyo nimankaan kalsooni buu la siiyey muuse isku soo majeere u yimaadeen yaa muusa muusow kalsooni inay haysaan bay tusinayaan oo cilmigooda ku kalsoon yihiin yaa muusa war yaa muuse imaa an tulqiya inaad tuudhid wixii aadigu wadatid oo sixirka ah bay iyagu uga jeedaan wa imaa an nakuuna annagu inaan ahaano naxnu annagu almulqiina kuwa tuura innagu ma kala jeclin rag isuma baan nahay ama waxaa wadi tuur ama annagu aan hor tuurno adigaa khiyaar kale adaanba ku dooransiinayna annagu waa subnaa wey saasay ku yidhahdeen arrintaa markay dhacday qaalo waxay dhaheen qaalo wuxuu yidhi alquu tuura ma antum mulquuna weye waxaad tuuraysaan tuura war tuura waxaa haysataan idinku idinku hormara waa maxay oo nebi muuse wax baadil iyo sixir iyo balaayo shaydaan wato mayuu amrayaa oo raalli ka yahay in la tuuro oo idnay maxay tahay arrintan waxa weeye si kaloo lagula dagaalaan jirinoo si isaga mucjizadiisu u soo baxdo waxoodana loo gurubsadoo loo baabi'iyo xeeladii loo mari lahaa weeye ee ma aha raalli ahaansho iyo rabitaan iyo midna balaayada ay tuurayaan waa idin amray tuura ah raalli baa idinka ahay maaha tuura bay yidhi waxaa tuurasaan falamaa alqow markay tuureen intaasoo rati bay ulo iyo xargo iyo balaayo ka soo buuxsheen wixii ay wateen iyagoo intaasoo boqoloo qofa intaasoo boqoloo rati intaasoo dad ah ninka saxariga iyo ul iyo waxaa wato wixii bay saa dhulka ugu daadsheen falamaa alqow markay tuureen saxaruu waxay sixireen acyuna annaasi dadka indhihiisa adduunkaiyo dhan baa dhaqdhaqaaqay meel kasta mas iyo abayse soo ordaysa oo xagga muuse u soo socoto oo saas ku wada majiiraya oo saa u galgalanaya bay ka dhigeen aduu dee dhulkaanoo saa u wada yaacay maxaa umalaynaysaa arrinta qisadii baa matalanaysaa moogta tabtay u dhacday wey wixii baa saas u wada yaacay dee bahallada kuwa yaryar baaba laga baqaa maxaa umalinaysaa waxaan wada bahal oo abeesooyin iyo masas iyo balaayo ah saxaruu cayunanaas ilaha yidhi dadkii indhihiis bay sixreen waxooda xaqiiqa maaha waa nasracaad balaayooyin baa jira ilaa adduunka hadda weli jira oo camal shaydaan iyo sixir iyo isdabamarin ku shaqaysa ku shaqaysta oo qalinshubatooyin baa jira balaayo oo dhan baa jira saxaruu cayuranaas ilaahay aayad kale waa isaga ilaha yuqayalu ilayhim min sixrihim annaha tascaa waxaa nebi muuse loo moodsiiyey sixirkaa darti waxaan inay wada ordayaan wada soconayaan wax wada saa wada yaacaya wixii noqdeen wastarhabuuhum dadkii waa cabsi geliyeen baa ilahay yidhi afzacuuhum waarhabuuhum dadkii o dhan fiijin iyo didin iyo cabsi qofkii o dhan dadkii timihii baa istaagay wa jaa'uu waxay la yimaadeen ilaahay baa dhahaya bisixrin cadiime sixir weyn waxa weeye waxaan waa waa indhasharcaadi khayaali laakiin noocyada sixirka markii la fiirsho waxa ay la yimaadeen ilaahay wuxuu yidhi wax weyn buu ahaa noocyada sixirka waxay soo ururiyeen nooca ugu khatarsan noocyada ugu khatarsan bay keeneen wuxuu wax baadilaba ha ahaadeen laakiin waxaan ay keeneen wajaa'uu bisixrin cadiimin bay la yimaadeen waxaa la yidhi shan iyo toban kun oo saaxir buu meel saasa fogeli nin kasta wuxuu wataa ul iyo xari fircoonna boqortooyada kursigeedubuu ku fariisay laa kursiga boqortooyadu ma eka kuraasta kale markaasaa nebi muuse wixiibu arka fircoonna wixiibu arka dadkiina wixiiba arkeen wixii waa wada abeesooyin buuraa moodaa togaga wax baa la buuxinaya kuwa ka saa isku dul saar saaran bacduha waa bacda wixii baa muuqday baqradii waa ku joogto markaasaa waxaa dhacday waa ninkaa beladaaye wixii markuu arkay oo isleeyahay waa guulaysatay baa nebi muuse markaa amar la siin doonaa waxaa markaa la gaarayaa qisada cajiibkeedii waa soo socdaay wixii arrintu siday ku dhammaatay iyo wixii tirada badnaa meeshii ku dambeeyeen iyo nebi muuse isagu wuxuu sameeyey iyo saaxiriintii say noqon doonaan marka dambe waxaasoo dhan baa markaa qur-aanku ka qibsoonaya darsigeennu intaas ku egyahay wallahu subxana wa tacala aclam bisawaab